habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa talaado bisha janawarina waa lixiyo toban sannadka laba kun iyo afariyo labaatanka waxaanad naga daawanaysaan ama naga dhegaysanaysaan idaacadaha ama mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobankii sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga aannu ku leenahay internetka v o a com saacaddu waa toddobadii fiidnimo bariga afrika waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenka booliiska oo nooga warramaya qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho abaara kow iyo tobankii iyo afartan barqanimo ayaa qof naftiihaligay iyo degmada xamarweyne gaar ahaan maqaayadda alhindi ayuu isku qarxiyey qoftii naftiihaliga ah oo dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab soomaaliyeed oo muslimiin oo waxba ka galabsanin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan tahriibka
ayaa maxay ahayd meeshana diyaaradana weyleeyiin oo ay badda ku ilaaliyaan moogta oo badda saa loo dulmariyo ma garanaysa saan iska socno mid diyaarad na dulmarto oo sawir meel naga qaaday isan markaa ciidana ligii u shaqaynayso isla markiiba sawirkee naga qaaday bartaan marinambi locationka iyagii markabkan lagu dhowaan bay u jirta
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idinku haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha caafimaadka dalka etoobiya ayaa sheegay in dad ka badan laba boqol oo qof ay u dhinteen macaluul dhulka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka tigray hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay inay si aada uga walwalsan tahay xaaladda caafimaad ee sii xumaanaysa etoobiya xilli abaaro colaado iyo barakac ay sii hurinayaan xanuunno iyo gaajo halkaasi ka jira shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada geneva ayaa madaxa hay-adda w h o uu ku sheegay in hay-addu ay ka walaacsan tahay xaaladda sii xumaanaysa ee qayb ka mid ah etoobiya saraakiisha caafimaadka oo soo xiganayay telefishanka gobolka ayaa sheegay in laba boqol iyo sagaal qof ay udhinteen ku dhinteen dhulka miyiga ee edgar arbi dad ka badan labaatan milyan oo dalka etoobiya ku sugan ayaa u baahan gargaar cunto taasoo ay keeneen colaadaha abaaraha iyo daadadka waaweyn ee dhacay sida ay qaramada midoobay qabto dowladda federaalk etoobiya ayaa diiday in macaluul qarka loo saaran yahay waxayna sheegtay inay ka shaqaynayso sidii gargaar ay u gaadhsiin lahayd deegaanada ay dhibtu ka jirto dagaalka ka dhex qarxay xoogaga dowladda iyo qowmiyadda fallaagada ee tigreega ee dhinaca waqooyi ee dalka ku sugan bishii nofembar ee labakuniyolabaatanki ayaa keenay xadgudubyo waaweyn oo labada dhinacba lagu eedaynayo dowladda ciraaq ayaa danjirihii fadhiyey dalka iiraan uga yeedhatay magaalada tehraan si ay wadatashi ula yeelato waxayna u yeertay siihayaha safaaradda iiraan ee baqhdaad talaadada maanta si ay u gudbiso cabasho la xiriira weeraradii ay iiraan qaaday kuna qaaday waqooyiga ciraaq oo ay ku dhinteen dhowr qof kuwaasoo rayd ahaa habeen hore wasaaradda arrimaha dibadda ciraaq ayaa sidaasi sheegtay weerarka iiraan waxa uu ahaa xadgudub qaawan oo ka dhana madax bannaanida jamhuuriyadda ciraaq waxaana si adag uga hor imanaya mabaadi'da daris wanaagga iyo sharciga caalamiga ah waxaana uu khatar ku yahay amniga gobolka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda ciraaq iiraan ayaa gantaalla ku riday gallinkii dambe isniintii shalay waxa ay ku sheegtay xarun basaas oo israa'iil ay leedahay oo ku taalla xaafadda hodankaee u dhow dhismaha qunsuliyadda maraykanka ee magaalada erbil ee waqooyiga ciraaq dhulka kurdiyiinta iyo bartilmaameedyada laga xidhiidhiyo kooxda isis ee xagjirka ah ee ku sugan waqooyinka dalka suuriya dhinaca iyo bariga afrikana dowladda waa dacwad ogayaal reer kenya ah ayaa talaadada maanta sheegay inay doonayaan inay dacwad ku soo oogaan hogaamiye firqadiineed iyo dhowr toban qof oo kale kuwaasi oo lagu haysto dili argagax ay u geysteen dad ka badan afar boqol oo qof oo xertooda ah isuduwaha xafiiska dacwadoogaha ayaa sheegay in kadib markii ay eegeen caddaymo loo soo gudbiyey uu xafiiska dacwadooguhu ku qancay inay jiraan caddaymo ku filan oo lagu maxkamadayn karayo shan iyo sagaashan qof oo la tuhmay hogaamiyaha firqadan oo ahaa darawal tagsi ayaa la xidhay afar iyo tobankii bishii abril isagoo lagu eedeeyey boqolaal xertiisa kiniisadda uu ku lahaa kenya oo ku qanciyey inay gaajo isu dilaan si ay ciise ula kulmaan sida lagu xusay warbixin aqalka sanadka kenya uu daabacay ninkana lagu magacaabo mackenzi iyo kuwo la socday ayaa la rumaysan yahay inay ka hor joogsadeen xertoodii inay cunto cunaan gaajadii qabatay kadib iyagoo sidoo kalena ka hor joogsaday in kayn ay ku jireen ay ka baxsadaan xasuuqan muuqda ayaa ka yaabiyey dadka reer kenya ee masiixiyiinta u badan hase yeeshee dalkaasi kenya oo tirada dadkiisu ay tahay saddex iyo konton milyan ayaa la daala dhacaya kaniisado musuq maasuq ku salaysan iyo firqooyin dembiyo faraha kula jira warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington booliiska soomaaliya ayaa sheegay in shan qof ay dhinteen toddoba kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof soo midaamiyey uu saaka isku qarxiyey makhaayad ku taalla degmada xamarweyne qarxan ayaa imanaya iyadoo bilih u dambeeyey uu soo hagaagayay amniga magaalada muqdisho afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed gaashaanle sadiiq aadan cali doodishe ayaa faahfaahinta arrintaasi haddaba uga warramay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan
waa mahadsan tahay baxda v o a waa mahadsan tihiin maantay lix iyo tobankii january laba kun afar iyo labaatan ambaare kow iyo tobankii iyo afartan barqanimo ayaa qof naftiihaliga iyo degmada xamarweyne gaar ahaan makhaayadda arhindi ayuu isku qarxiyey qoftii naftiihaliga ah oo dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab soomaaliyeed oo muslimiin oo waxba ka garabsanin qaraxa ayaa yimid kadib markii naftihaliguhu dad shacabah goobta kaga dhawa ay arkaan ay arkeen kuna baraarugeen qofka naftahaligaha uusan ahayn qof kuman dadkii shacabka ahaa oo goobta kaga dhawaa ayaa soo gaarsiiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed oo iyaguna goobta kaga dhawaa ciidankii ayaa isku dayay inay nolosha ku qabtaan qofkan hase yeeshee wuxuu u cararay dadkii shacabka ahaa ciidankuna ma aysan u isticmaalin rasaas maadaama meesha weelsa axmed oo suuqa ay ahayd maqaayido waaweynay meesha ku yaaleen dadkuna aada u dhabnaayeen waxay isku dayeen dadkiina ka fogeeyaan goobta isagana isagoo nool ay qabtaan hase yeeshee naftihaligihii ayaa meesha ku qarxay oo isku qarxiyey khasaaraha meesha ka dhaca ayaa ah dhimashada shan qof oo qoftii naftihaligaha ahaa uu ku jiro iyo dhaawaca toddoba qof oo u badnaa dadkii goobta kaga dhowaa horow askarigii rabeenu nolosha ku qabto iyo dadkii shacabka ahaa goobta kaga dhowaa markii horeba fahmo raba nabshan ay ku qabtaan dhaawaca fudud ay soo gaareen sida kale xaaladu hadda meeshii waa ay degan tahay khasaare intaa la egaa ka dhacay ciidamada ammaanka goobta gaaray ayaa ka sameeyey baaritaano la xiriira exhibitka ama maraqmuujinada goobta laga helay waxaanan si faahfaahsan ula wadaagi doonaa shacabka soomaaliyeed sida ay wax u dhaceen iyo sida ay hayeen waa tahay aada ba umaadsan tahay ilaayo hadda marka baaritaanada hordhaca waxay muujinayaan oo sheegayaan in qofkan isqarxiyey uu doonaya inu maqaayadda isku qarxiyo mise waxa uu qarxay markii laga shakiyey oo askartu ay ceersadeen haddaad faahfaahin naga siiso bartilmaameedka miyaa la ogyahay ma maqaayadda ahayd ma meelo kale ahayd sidee bay wax u dhaceen lama oga bartilmaameedka waxaan ciidamada maanku aan haysannahay in qofka naftihaligihii ahaa uusan gaarin bartaardafkiisii maxaa yeele markii dadka shacabka goobta kagu dhawaa ay fahmeen oo ay walaac ka muujiyeen oo ay khatar ka muujiyeen ayaa ciidamada ammaanku sidii ku howlgaleen markii ciidamada ku howlgaleenna qofkii naftihaligaha ahaa sidaasuu ku qarxay inta isku dayin uu cararo u baxsado ciidankuna isku dayin nolosha ku qabtaan ayuu sidaa ku qarxay dadkii goobta kaga dhawaa ayaa saa meesha wax uga soo gaargaareen laakiin qofka taargetkiisii ma uusan gaarin maadaama dadka shacabka ay fahmeen shacabka iyo ciidankuoo iskaashanaya ayaa isku dayin inay gacanta ku dhigaan qoftaan qofka naftihaligaha ah marka askarigii ceyrsaday asaga xaaladiisu waa sidee dhaawacyada kale dadka kale ee dhaawacyada soo gaarayse xaaladoodu waa sidee dadka dhaawacyada ahi dhaawacyada meel qarax ka dhacay isku heer moona ahan dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo culus dhaawacyo fudud iyo waxay isugu jiraan dad goobta ku dhintay oo iyaguna goobta ku shahiiday marka laga reebo qofkii naftihaligaha ah oo isagoo naftiisa iyo nafta ummad soomaaliyeedba meesha ku halaagay marka dhaawacya waa jiraan toddobadaa qof dhaawacyadu waa kala nuunuuc qof basiba ay wax u gaareen laakiin dhammaantood waxay ka siman yihiin goobta uu ka agdhawaayeen naftihaliguna naftihaliguna isagoo baxsanaya oo cararaya oo raba in uu ka baxsado meesha saa gacanta loogu dhigay saa ku qaxay kaasi wuxuu afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya gaashaanle sadiiq aadan cali doodishe oo u warramayay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba waxaa soo baxaya cabashooyin ka imanaya kalluumaysatada xeebaha maamul goboleedka jubbaland oo sheegay inay dhibaatooyin kala kulmaan maraakiib ay leeyihiin shirkado kalluumaysi oo shisheeye dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka jawaabay cabashadaasi faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad waa kan mid ka mida kalluumaystada xeebaha gobolka jubbada hoose ee ku sugan magaalada kismaayo oo v o a la hadlay cabdiraan abdialyaradaa maxamed maxaad ka cabanaysaa waxaan ka caawinayaa dee waxaan ahay kalluumaystada jubbaland maraakiibtan maarata oo meelihii aan ka kalluumaysan jirnay qalabka dhigtay qalabka geliyaan qalabkii baa nooga baaba'ay duumahana wax qalab saaran mala hadde labadii bilood hadda soo dhaafa dhan mar toban naga go'day mar shan naga go'day wixii dhan baa meesha nooga baaba'een marka cidaan u dacwanay iyo meelaan ka dacwanan ma naqaana wixii hadda qaar baa saaran yihiin hataa maraakiibta kordashooda hataa qaar baa saaran oo maraakiibtii baa qaadatay maraakiibta ayagaa soo qaaday haye Ee, hataa qaar baan ugu tagna ma naqaano qaar baa guryaha iska yaalaan oo jejahan oo kale gogo'an oo hadda la dayactiraayo marka cidna la hadashay iyo cid maarata wax noo qabanaysay iyo hooleheenna dee khasaaro baa meesha ka imaaday waxaa jirta khasaaro aan la soo koobi karin laba duumood baan ahayn ilaa saddex duumood baan ahay kuwa kalena sidoo kale iyagana waa ka maqayin hadda hawshaada ku jira dacwadii waa socotaa ilaa tirada guud meeqa doonay gaaraysaa dhibaato loo geystay hadda inaan maarata intaan ogahay haddii saddex duumood baa qalab ka maqan haye Aa, aniga iyo doon kale iyo mid kale saddex duumood baan ahay haye oo kuwa foolfayaasha ah haye ilaa koyam ilaa kisma ilaa gooyin baa qalabka la geliyey waa inagana meeshaan qaraama jirna waayo marka xaaladaasaa jirtan waa intaasaa ka caawinayna maraakiibtaas ma xeebaha aad ugu soo dhowaadaan aaday ugu soo dhawaadaan ha Haye.
hataa kor way tagaan hoos way tagaan meel walba way geliyaan haye waa kaa marka ee, maxaa codsan lahayd marka waxaan ka codsanayaa dee qalabka naga jarjaraan hana siiyaan qalabkeena nala soo gudaan annaga awalba horta ee, shirkadna ma siinan kambanina ma siinan kambanina uma shaqaynin jeebkeena baa maarata aan isku maaligelinay wixii hadda naga gogo'an ha noo celiyaan qalabkeena Aa, ayagana meel kale ha aadaan dawladdu waxaan ugu baahlahay maraakiibta dee markii la soo gelinaya dadka ee kalluumaysatada waa loo sheegaa waa la ogeysiiyaa nama ogeysin wasaaradda Ee, canshuuraad bay naga qaataan waa la ogeysiiyaa qayb baa maarata la siiyaa annagana qaybtaas aada baa la dhahaa, waxaas dhan kama hayno waxaan rabnaa inay qalbkeena siiyaan maraakiibtan ayagaa keena meel ay u jihiyaan maxamed cumar buuni oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee jubbaland ayaa dhankiisa ka jawaabay cabashada ka imaanaysa bulshada gaar ahaana kalluumaysatada waxaana uu sheegay in ay og yihiin maraakiibtaasi islamar ahaantana ay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda qaarkoodna waxa uu sheegay in ay sharci ahaan maamulka jubbaland uu sharci siiyey si ay uga kalluumaystaan xeebaha haddii ay dhibaato geystaanna laga magi doono sida uu hadalka u dhigay Ee, hadday ay dhacdo markaaseeta inay qaladkaasoo kale u yimaado markabka uu shabaab dul maro ee, waan fiirinaa qaabku meesha uu ka maray waa xaggee hadday tahay meesha markaaseeta ay wadadii saxda ahaa uu markabka maraya hadday tahay run ahaantii ee, qaladku iyagama saarno Ee, qaladku waxaan saarnaa qolooyinka iskaashatada oo kalluumaysiga badda gala haddii marka iyada ah markabkaas meel qaldan uu maro oo uu taabto shabaagahaaseetana waxaan u sameynaa in qolooyinkii markabka watay inaan u yeerno Ee, qoladii shabaagaha markaas ee ta- ee waxa laga waxyeeleeyey inay wasaaradda markaas ay ku wada hadlaan haddii waxyaalaha dhacdooyinka badda qaarkiisa marka qaarkiis shilka uu ka dhaco wax dhan baa jirta oo markaas ee ta iyada ka howlgasho wasaaradda imaadaan markay wasaaradda yimaadaanna ee, qof walba xaqa uu leeyahay baa la taabsiiyaa cabashadan way soo gaartay kalluumaysatada ka imaatay Ee, haa wayna soo gaartay ee, waana fiirinaa xilli walbana waa u koorgalnaa Ee, markabka aan ognahay waa mid ka yaroo hadda anaga xaggeena ka shaqeeya oo dowladda ay oo dowladda ay sharciyeysiisay ta iyada ahna ee, ee, sidaan ognahay mombasa ayuu markabkaas uu nooga soo galay Ee, markabka isaga ah waa mid local ah shaqada uu qabtana jariif maahan waa gorgoor ayuu dhigaa gorgoorkan uu kala baxaa Ee, qof walbo ee, xaqa uu leeyahay waa ka siinaa hadduu qolada maraakiibta ay iyaga qalad ay sameeyaan qaladkoon waanu qabanaa Ee, hadday tahayna marinka uu mari lahaa ee, qolooyinkan kalluumaystada ay shabaabka dhigtaanna ee, qof walba xaquuqda uu leeyahay baan ka siinaa aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba kenya ayaa maanta waxaa laga furay xarun lagu qaado imtixaanada kalkaaliyaasha caafimaadka ee danaynaya inay ka xogsadaan wadamada dibadda gaar ahaana gobolka minnesota ee dalka maraykanka sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o da yaasin ciise wardhere xarunta imtixaanaadka looga qaadayo kalkaaliyaasha caafimaadka ee u dhashay waddanka kenya ee lagu dejinayo waddanka maraykanka ee loo yaqaano birson fiuho center oo ah tii labaad ee qaaradda afrika laga hirgeliyay iyadoo horey uga jirtay waddankaasi south africa ayaa dhibaatooyin badan ay ku qabeen dadka reer kenya marka ardayda iyo shahaadooyinka iyo dibloomooyinka ka haysta neersinku ay aadi jireen south africa iyo indiya si ay markaasi imtixaanka halkaasi ugu galaan maanta ayuu xarigga ka jaray xogayaha guud ee golaha wasiirada ee waddanka kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta musalia mudavadi isagoo sheegay in guul weyn ay u tahay dadka reer kenya ee caafimaadka bartay gaar ahaan nersiska oo dhaqaalo badan dalkaas soo gelin doona waxaana dadaalkaasi soo gaarsiiyey waddanka kenya mudanaha baarlamaanka gobolka minnesota maxamuud nuur iyo wafdi ballaaran oo minnesota ka socda oo maalmahan joogay waddanka kenya waxaana uu v o eda uga warramay maxamuud nuur bal faa'iidada ay leedahay xaruntan cusub iyo dadka ka faa'iidaysanaya xaqiiqdii waa fursad qaali ah qof kasta oo naasa ama kalkaaliya oo shahaado hayso oo rasmi ah oo luqadda ingiriiskana ku fiican hadda waxay u fududahay inuu qaato imtixaan ee u fududaynayso inuu qurbaha ku tago khaasatan maraykanka australia new zealand iyo canadaba waxay u baahan yihiin imtixaan loo yaqaano nclex oo taas maaragtay maanta dahafuurkii aan samaynaynay in loo fududeeyo dadka qaaradda africa degan in laga furo xaruntii labaad ugu weyneed khaasatan middan baa u noqonaysa midda ugu weyn oo imtixaankaas laga qaadanayo qaaradda africa maxamuud marka fursadani dadka af soomaaliga ku hadlaya ee soomaalidu ay ka mid tahay aduguna asal ahaan aad ka soo jeedo waxay inta badan imtixaanaadka ku mari jireen south africa iyo wadamadaas ee indiya iyo meelo kale kharash badanna waa uga bixi jireen gaar ahaan kenyaba arrintaa maxay fududayn doontaa aad iyo aad bay dadka ugu fududaynaysaa maadaama maaragtay imtixaanaadka laga qaadanayay indiya ama south africa oo mar dhow laga furay shakhsiyan maaragtay qofka maaragtay hadduu awoodi karin hadda howsha waa u fududaanaysaa meel dhow baa loogu furay waddanka soomaaliyana waa u furan tahay dadka soomaalida u degan waddankan kenya iyo agaarkeeda iyo meel kasta ay joogaanba fursaddaas qaaliga waa u furan tahay sidaa darteed way ka faa'iidaysan karaan maanta waxaa waaya fursad qaali ah oo qof walba oo danaynayo inuu kaga faa'iidaysto gurigiina lagu keenay ka faa'iidaysta runtii waxaa arrintan igu kaliftay anigoo ah guddoomiyaha adeegaha bulshada caafimaadka dhanna maaragtay aan aniga maamulayo ama hogaaminayo dadka ila yimaada waa wafdi ballaaran dad oo maaragtay kala duwan bay ahaayeen oo madaxda cusbitaallada ama madaxda nursing homeka dadka waayeelka lagu hayo ama goobaha maarata dadka xanuunsan lagu hayo sidaa darteed fursad qaali bay noo ahayd maadaama oo baahida ka jirto gobolka keli minnesota inay tahay toban kun oo nurses ku dhowaad ah inaan imaanno oo waddankii ka soo baxno maadaama loo baahan yahay in la kordhiyo shaqaalaha kalkaaliyaasha ama naasinka tanna fursad bay iyaga u tahay inay fahmaan nidaamkii lagu shaqaynayay hadhowtina hadday kasii helaan aad iyo aad bay hata uga heleen inay dadka maaragtay siiyaan shaqo siiyaan iyagoo jooga waddankaas viisadana la siinaya ma aha mid uu qofka oo kumeelgaar ah waa mid oo maaragtay daa'im ah oo qofka lagu siinayo shahaadada ee waddanka maraykan dr cali maxamuud oo gabarna ku-xigeenka mandheera ayaa ka qayb galay dayaafadaasi weyne maanta la daahfurayay waxaan weydiiyey bal dadkan mandheera ama noodista ka soo jeeda wax ay ka faa'iidi karaan arrintaa horta programkan sida horey loo sheegay waa program looga targelay nasiska ee kenya wax ka bartay run ahaantiina waa program aad muhiim u ah dad badan dhallinyaro badan oo soo dhammaysa jaamacadaha iyo kollejyada khaasatan k m t c oo shaqalaan ah ayaa jiraan sidaa daraaddeed waxaan filaynaa in weliba meeshaan anay ka imaaday mandheera iyo gaarsi iyo wajeer in ay aad faa'iido weyn ay ka heli doonaan maxaa yeelay waa fursad aanan la heli karin oo haddii halkan shaqo laga heli karin halkaas ay shaqo u heli karaan ay waddankana ay mataqaanaa ay munaafacaad iyo iyo iyo taageero badan ay soo siin karaan hadda xagga markay tagaan waxaad la socotaa musalia mudafati his excellency prime cabinet secretary wuxuu yidhi ilaa afar bilyan oo dollar oo dibadda laga soo diray ayaa kenya soo gashay dadkaasna waa dad sidan camal uga tagay waddanka oo mataqaanaa shaqo u raadiyey ma ahan in haddii ay tagaan inayba waddanka ay ka goosanayn markan waa dad aan filayna insha allah in ay tusaalena u noqdaan dadka wax baranayay oo dhiirigelin in niyad fiican ay siiyaan in ayagana dadkii iyo qowskooda iyo waddankaba ay taageero weyn ay kusoo siiyaan dhinaca dhaqaalaha ayagana wax isu taraan arrintaas aad iyo aad bay saas ugeyd markaan ani khaas ahaan waxaan sheegayaa maadaama aan gobol soomaaliyeed aan ka imaadnay dhallinyaro badan oo shaqaalaan ay jiraan waxaan ku gubaabinaya ka codsanayaa in fursaddan enclex oo hadda meeshaan laga furo ay ka faa'iidaystaan waxaan qabnaa dhallinyaro badan oo naasis soo sameeya naasin degree naasin diploma kulli way u furan tahay dadka ugu horeeya oo ka faraqabsanaa ama ka faa'iidaysanaa arrintan inay noqdaan waxay rajaynayaan ilaa iyo toban kun oo naasis in la qaato arrimaha fiisaha iyo fududaynta iyo waxyaalahaasna waa aad baa loo fududeeyey maxaa yeelay midda ugu horreysa waa in qofku imtixaanka ka baasta mar haddii aad ka baasta howlaha kale aad baa loo socodsiinaya waana la fududay in ka badan laba iyo labaatan kun oo dhallinyaro ah oo ka soo baxay macaahidda caafimaadka ee dalka kenya ayaa sanad walba ka soo baxa iskuulaadka iyagoo shaqola'aan badan ay la kulmaan waxaana uu sheegay xogayaha guud ee golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya musalia mudavani in ay tani tahay fursad weyn oo dadka reer kenya ay heli doonaan marka la eego shaqo abuurka iyo weliba dhaqaalaha faraha badan ee dalka ay soo gelin doonaan waxaana daafurkaasi ka qayb galay wasiirka caafimaadka ee waddanka kenya iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda waddanka kenya ka mid ah oo ku jiro xildhibaanka laga soo doorto kamakunji yuusuf xasan cabdi
aad iyo aad u mahadsan yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii galka baadhista oo ah qaybtii labaad ee barnaamij iyo taxanoo tahriibka ku saabsan kaasoo qaybtiisii koowaad aad maqasheen labadii bishan janawari waxaa noo soo jeedinayaa haaruun macruuf
mas-uuliyiinta hay-adda muhaajiriinta caalamka i o m waxay galka baarista u sheegeen in sanadkii hore laga soo celiyay dalka liibiya boqol iyo soddon iyo laba qof oo soomaali ah oo doonayay dalkaasi inay kasii haajiraan oo ay yurub galaan dadka la soo celiyo ayaa hay-adda i o m ay siisaa tasiilaad ay ku jirto lacagtaasi oo faraqabsi u noqota muhaajiriinta soo noqonaya si ay ula qabsadaan deegaanada dib loogu celinayo dadka laga gargaaray sidii ay ula qabsan lahaayeen degaanada ay ku soo laabteen waxaa ka mid ah khadar xasan ibraahim oo bishii mey ee sanadkii aynu soo dhaafnay laga soo celiyay dalka liibiya haatanna dib ugu laabtay wajaale iyo shaqadii uu ka qaban jiray ka hor inta aanu u boqoolin liibiya waxay ka qabatay markay soo celisay ee waddankii keentay shaqa abuur bay samaysay lacag ayay siiyeen si aan maxaaheedee shaqa abuur ugu samaysto markaa lacagtiina akoon iyagu ay sameeyeen bay igu soo shubeen halkeed joogtaa marka hadda ood ka shaqaysaa
walaal waxaan joogaa togo jaale badda ka daqalna basdoo loo yaqaano waa garta marka halkaas ma meeshii horeed ka tegtay baa markaad liibiya tegaysa ha waalkay hooyadii aabahayba joogaan oo bartaan ka tegay weyaan markii hore aan tegay ma halkaasaad ku dhalatay ha halkaasaan ku dhashay ha isla bartii baan kusoo noqday anigoo nooloo caafimaad qaba khadar xasan ibraahim waxa uu iiga sheekeeyey sida ay magafayaashu ku khayaamaan dhallinyarada tahriibaysa iyaga oo safarka qaybihiisa hore aan ka qaadin wax lacag ah si ay dhallinyaradu ugu dhiiradaan inay halista qaataan walaa liibiya waxaan tegey labada kun kooiyo labaatanka bishii labaad shan iyo tobankeedii axaan ka baxay shan iyo toban cisho safar baan kusii jirnay aduu bishii saddexaad oo gowa ayaan xeradii magafaha galnay halkee ku taallaa xerada magafo magaalo laydhaa waxayna geeyeen ashaweerish iyadna libiyan kudhex taalo meesha xaruntooda ugu weyn ay ku taalo weyaan ninkan mugafeenood waa halkan lacagta ku dhamaystira koyo tobankan koyo tobanka kino doorar baal ku dhamaystira weyaan waa meel aada ay uga taxadireen oon ciidana u dhoweyn cidna u dhoweyn oo meel goorgaan ay ku taalo ma lama degaanka ku taala mise dhinaca xeebta ha waa magaalo yar ha magaalo yaro iyaguna iska leeyihiin weyaan xeeta haddaad xeradooda ka baxsato isla markaaba waa waa lagugu soo celinaya xataa shacabka u shaqeey dhowr qofaa naga baxsado dhowrkii qofna waa la soo celiyey deetana mayna dilin waxay nagu idhahdeen tusaale nooma dhigeen qofkii dambe baxsado soo ma ogaden in in soomaalkasta inna loo soo celiyo dadkao dhex xitaa ciidanka haddaa u tagtana annaga naga soo keeni ibsanayaan bay nagu idhahdeen waxaad ii sharaxdaa sida yaa kuu soo diray koob iyo tobanka kun ee dollar koob iyo tobanka kun ee dollar walaahi hooyo iyo abo oo nool ayaa maxaa heday idawarsi tegey siday xaafadaha iyo ummadda ehelkee familiga nahay kuwa mid u hortegayeen ayay iisoo dhamaystireen lacagti oo ay lahaayeen inanka iyo magafayga jirada iyo kolba qayb lasoo diray lacagta maxaa lagu qabanayay waa tan madax furshada annaga inoo haystaan weya ay leeyihiin annaga soo wadnay yurubna wayna geeneen marka soomaaliya markay kaa kaxaynayeen lacag may kaa qaadeen bay intaa hore ilaa markaad soomaaliya ka imanayso ee etoobiya dhex marayso ee sudan dhex marayso wax lacago lagu weydiinaya ma jirto markaad liibiya saa gaadhon baa lagugu sadalacaya wixii kharasha amba gaadhi fuul amba cunto cun amba dhar iibso haliyo wixii kugu baxoo dham halmar hal mar unbaa lagugu soo dallacaya kadib markii uu ka soo baxay xabsiga magafaha khadar xasan ibraahim waxa uu ii sheegay in horaantii sanadkii labada kun iyo labiyo labaatanka uu u boqoolo xeebaha liibiya si uu isugu diyaariyo safarka uu doonaya inuu ku gaaro yurub marka doontii ugu horreysay goor maad raacday tirgey lagama raaco doonyaha waa tugooyin yaroo tigbari xagga galbeedka ka xiga xagga tunusix u dhow Waa- magaalo yaro saawiya ladhaayaan magaalo yaro saawiya ladhaayaan siyada deetana aan maxaaheeday galay markaa meesha dunyaha nooca bacda loo yaqaana laga diraa magaranaysaa in naqaska lagu riso siibaan maxaaheeday markii baan lacag sii diray kun iyo shan boqoloo doolar deetana idir baan ku waa sax dunyaha sanska raacaya ninkii meesha haystay libiyan kaleska lahaa ayaa guura deetana safarkaan dii diyaarinaya ay suga guuriso lacagii maydaan dirnahaa deetana halkii markaan bil joognay safarka iyagii aan sugan ambu meesha maxaaheeday dagaal ka dhaco markaa kala qabiil qabiil iyo wax isku haysatay baa meesha isku laayeen zaawiyad magaaladii aan joogno deetana meesha dagaal culus baa ka dhaco waligaa xabadaha iyo kantaalaha la isku adeegsanayo una seexan weynaa meesha agteeda lagu dagaalamayay moogta deetana ninkii libiyaanka meesha iska lahaan baa maalin intuu soo hadlay kuwa meesha uga shaqeynaya soo hadlay buu maxaaheeday dadka meesha jooga waxaad ku tiraan waad arkaysaa meesha habeen habeen iyo maalinba wax axbadaha iyo kantaalaha idiga duldhacaya wixii idi soo gaadhaan mas-uuliyadamihii wixii soomaalida meesha joogana tiribuli ha tagaan wixii kale ajaaniba afrikaanta ka yimid galbeedka afrika sida geni sow iyo gaana iyo maaliyo waxaana magaaladii ay joogaan dadka way joogaane saawiye aska galaanyeen marka wixii taxi u baahdaan nin kastaba meeshu doonayaana geynaya wax taxi oo lacag laga qaadaya ma jiro anaa anaga lacagtaydi sidii bay noogu soo wareejiyeen saddex kuna doolar bayaan laba qof baan hayno koobaan ku shugna anagu tiribuli baan iskaga noqon waa garta magaaladii ninkaana kumanaa soo noqona meel kale aan iska tegin adu markaan bil haddana tiribuli joognay waan ka tegnoo meel kaloo karaabili la dhaaban tegin marka meeshii baan anagu doonta ka fuulnay markii dambe oo anaga soo qabtay doon doon baad fuushayba haa doon baan fuulay haa Ha- habeenkeed fuusheen taariikhda ma xasuuta walahi taariikhda ma xasuustay laakiin Bishee laba bay kun iyo labaatankeed waktigii waxay ahayd waheen waktigu gubanaya ma xasuusta waheen hargeysa haa suuqa waheen waktigu gubanaya waktiyadaas laba habeen baan ka dambeynay imise qof aad ku raacdeen doonta dhowr iyo sagaashan qof baan ahay inoo kala duduwan oo masaari iyo eritriyaan iyo suudaan iyo haye maxaa dhacay marka deetana markii halkiina laga diray adu saddexdii habeennimo meesha aan ku habsaanay doonta laga diray markaa kuwana si gacan cusbaan diraya magaranaysa guyahana waxaa loogu talagalay steeda lamida dabadii marka habeennimo in la galo magaranaysa haye marka badana habeen ma- maalin lama galo maalinkii ciidama ilaaliyo ilaa maraakiib badan ba ku jirto ciidamada libiya leeyihiin oo xeebahaas abteersan moogta maalin haddii lagu geliyo isla markaaba lagu soo qabanaya magaranaysa maxaa dhacay marka laakiin laakiin habeenkii wa habeenkii ma ma shaqeeyaan way soo rawaxaan ma garanaysa dadkan hab- markaa taariibeeshana habeenkii baa la geliya marka intaa habeennimadaas ay uga faa'iidaystaan oy u fogaadaan waa garta marka waad gasheen habeenkii waan galnay habeenkii kadib aan soconay soconay socono adoo ilaa barqadii waan socono meelaha adug lay tobankii maray ku dhowda ayaa maxay ahayd meeshana diyaaradana way leeyihin oo ay badda ku ilaaliyaan moogta oo qof badda saa loo dulmariya ma garanaysa saan iskaga socono ba diyaaradi nadul moogta oo sawir meel naga qaaday tan markaa ciidamada ligii u shaqaynayso isla markiiba sawirkeeda naga qaaday bartaan meerinambi locationka iyagii markabkan lagu dhowaan bay u dirtay itana markabka markay u dirtay markabkuna dayo doontuna isku socod maaha doontu waa wax yaroo noqon oo laba yaroo motooro midna lixdan yahay ama midna afartan yahay baa lagu saaraya oon meel gaari markabkuna wax biyaa loogu talagalayo halkii saacada intaasoo kilomitr ama intaasoo mayl bu jaray itana maxay hayday isla markiiba waxaan ragno marka ciidamada libiya leeyihiin oo xaggii talyaaniga u soconay baa nagu wariyey oo xaggii aan u socon marka itana unagu soo qarab qabno dee kama dadka baxso isticmaalada kama dheereynas waa garta ay adlac bara ay adlac adlac adlac ku raso kulli aan soo degan bu nagu arka safiina markabka soo fura waa garta deetana sidii aan markabkii doontii dadka kasoo degnay markabkii ay wateen bayna soo saareen xaggudigeey markaa markuu kusoo qabta ciidamada limin dee ciidan waa ciidan iyo meelkale kugeyn maayaan say kusoo wadaan jeelmay ku keenay kadamba kadamba lagaasoo dejinaya ciidana waxaa kugu sii sugaya waa boolis iyo ambalaasyo ay wataan oo caafimaadka iyo wax kale ma joogaan iyo un waa garta oo iyagana loogu siinayo dadka halkaas dowladdu ay hayso waraysiga uu galka baarista siiye waxa uu kaga garaabay inuusan sahlanayn safarka yurub kadibna waxa uu bishii juulaay labada kun iyo labaiyo labaatankii isku diiwaan geliyey in dalka dib loogu soo celiyo isla markiiba waan isdiiwaangeliyo isbaaradant safaaradda waxaad ku tiri waan laabanaya
isbaaraduna ayaa intay gudbiso waan noqonaya waan kuui isbaaraduna waan u sheegtay inaan isalaabanayo waaga markaasaa lagu diiwaan geliyey in lagu celinayo aan markaas la diiwaangeliyey magacayga saddexan iyo goobta aan ku noqonayo iyo sawirkiiba layga qaaday itana sidiiba isbaarad ayamta loogu soo gudbiyey itana ayamta ay dhowaan tegey waxaa tiri inaa safar baa idiga horreeyey baska sugaan saalentaas maanta barnaamijyada idii dhamaanaya markaa waa garta shirkigii waxba iyaduna kaa qaadaysa ayamtu dadkaan libiya soo gashay iyo gafaa xerada soo martay wixii lacag lagaa qaaday wixii dhibaataya tacadi lagu geystay khadar xasan ibraahim oo ah kan shanaad ee qoys leh toddoba caruur ah waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisa tahriibka ay uga baxday ilaa siddeed iyo toban kun oo dollar oo u badan lacagaha la siiyey magafaa
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a rediowga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda f m-ka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjadda f m-ka hal ibir lix dhibic toddoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool deegaanka buulobakti ee galbeedka dhagaxley ayaa hay-adda u n h r ka codsaday in loo raro xerada ifalabo oo horaan loo qorsheeyey in la dejiyo qaxootigaasi sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka la nool xanuunka albiina oo ka cabanaya takoor ay kala kulmaan qaar ka mida bulshada qaxootiga ah kama marno xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti ku yahay axmed cali xaashi oo ah dhaqanyaqaan ku-xeel dheer dhaqashada xoolaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ee soo gaaraya xeryaha dhadhaab ayaa weli degan deegaanka buulobakti oo raan looga raray kumanaan qaxooti ah oo la dejiyey xerada iflabo iyadoo qaxootigaasi ku haray deegaanka buulobakti ay sheegayaan in si toosa aysan u heli karin adeegyada aasaasiga ah sida biyaha raashinka iyo waxbarashada qaar ka mida qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka cawiyska dhadhaab ayaa hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h r ka codsaday in loo raro xerada ifalabo si ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xeradaasi waa kan bashiir cabdi qaasim oo ka mid ah odayaasha qaxootiga ah ee ku nool deegaankaasi
waxaan soo degay muddo hal sano iyo dheeraad ah saan u soo degay waxba ma helin oo gargaare ma helin kubeerto ma helin shandarwo ma helin bac bas roobka laga akurto roobkaad og tahay oo dayrtii aaranka ahayd ilaahay subxaana qaadirka ayaana soo moodiyey aad badan baan ugu dhiboonnay raashiinka annaga wuxuu naga maray ifullabo wuxuu noo jiraa siddeed kilomitir siddeed saacoo habeenna baan baxnaa toban toban ilaa labaatan labaatan baan isu raacnaa amniga annaga ashi ma aha xaaladda annada khatar bay ku jirtaa ma haysanna biyo la cabo ma haysanna musqulo ma haysanno hooy aan hergelno mar walba waxaana la dhahaa waa laydin rari ma haysanna iskuul ma haysanna isbitaal isbitaalladii way naga fog yihiin waxaan ka codsanaynaa yuan hadduu ilaahi yidhaahdo in nala raro nala baloogeeyo nala geeyo ifoolabo naloo dhoweeye raashiinka naloo dhoweeye biyaha waan ku macluulsannahay meeshan waxaan codsanaynaa hay-adda un h c r si dhaqsi ah inay noo rarto ma aha nala baloogeeyo motoor naloo siro tuubooyin naloo xiriiriyo iskuul naloo dhiso helboos naloo sameeyo intaasaan codsanaynaa qaxootigii annagii nala midka ahaa waa la qaaday waxaa la geeyey ifotuu dan ayagoo iskaga guuray iyo dad la rarayba ifotuu baa la geeyey marka waxaan rabnaa hadduu ilaahi yidhaahdo si dhaqsi ah ina lagu raro waan dhiboonnay roobkii baan soo marnay hadda qoraxda meelan istaagna laanahay meelan hergelna male ma laha musqulo ma laha biyo booyaadda ayaa hal marna looga keenaa hala yar baana loo shubaa maalintii tuubada meesheeda bilcaanta hergalaan hoos dawnoo biyo ma soo helno ma helno biyo ma helna baad nagu filan ma helna guryo ma helna iskuul iyo musqul ma helna amasaf waan ka fognahay isbitaaladeedii waayahay bashir maxaa laydiin sheegay maadaama qaarkiin fato loo geedigeliyey idinkiina halkaan laydinku reebay waxaana loo sheegay in nala raraayo waxaana la siiyey warqad la yidhi tigid weeyo bishii hore kow iyo labaatankeedii nala siiyey haddana bisha taariikhda waxay maraysaa afar iyo toban ilaa haddadaan jawaabka ma hayno waa tahay qaxootiga halkaan degan ee boqolaalka qoys ah halkee bay ka soo barakaceen waxay ka soo barakaceen abaarihii soomaaliya iyo kowdii labaataniyo labadii ilaa labaatan iyo saddexdii hadda oo bishii koowaad labaatan iyo afartii aan ku jirno labaatan iyo afartii aan ku jirno marka waxaan rabnaa dhib intaa noogu filan hooyla-aan intaa noogu filan musqulla-aan intaa noogu filan ilmaha annaga iskuul ma aadaan helboos ma leh ma laha meelaan hergelna iyo meela harsannaba marka si degdega waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo in ayuan arrintaa ay ka soo jawaabto nolol hara ifootuu hadduu ilaahay yidhaahdo saasaan damacsannahay aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa bashiir cabdiqaasim oo ku nool deegaanka buulobakti oo u warramay barnaamijka cawiijka dhadhaab dhinaca kale qoysaskan ugu badan xoola dhaqato abaartii ka soo barakacay ayaa dhibaato badan ku qaba qaadashada raashinka gargaarka ah ee bishiiba mar la siiyo maadaama ay raashinka u doontaan xero kale oo masaafo dheer u jirta deegaanka ay ku nool yihiin waxaana culayska ugu badan la kulma haweenka da'da ah iyo kuwa uurka leh oo saacado badan safar u gala goobaha raashinka laga siiyo waatan seenab cabdi oo ka mid a haweenkaasi iska dhibaysan oo waayeelna iska garoobo ku jiro xaamilyaal ku jiro ilmo muruq ay la wataa si la yeelayna malaha marka waaad iskala faadsanya adi raashinka iyo fatuwa iskaga doonnaa hadda waxalaa wixii la dhaha waxaan diyaar u nahay hadda haddii nala raraay diyaara u nahay maalmahad raashinka qaadanaysaan imase saac ayaad ka baxdaan deegaankan buulabakti sagaal saac haweenimo sideed saac haweenimo haalabaxaa cabsiya iska jirta jidkiidaa la walaacsanaa la iska tagaa haliska soo qaata waxa ilaahay hadda noo dhiman male waxaan aragnana ma jirto sagaal saac habeennimo aan baxna sagaal saac oo galabnimona waa iska imaana waa tahay qaabkee waad u baxdaa marka kooxkoox miyaad isku heshataan haa wixii aad isku xirana shan qoos afar qoos si ayd iskaga lugayna isku heshana wax hadda dhib kale hadda nahay male raashinkasun baa naga dheer waa yahay goobta aad raashinka u doonanaysaan waa meel aadinkaga fog bal ka waran cabsidaad dareemaysaan cabsi waa laiska dareema iyadoo la cabsanaya laiska aada see la yeelahay haddii kale raashinkai ku dhaafaayo raashinkiina qaali waayo meel hadda oo lacagoo loo iskaga dibirina ma jirto haka hadaar ha raashinkana xamaaliyu rabaa wax lagu soo qaado rabaa lacagna lama haayo waayeela iskaga jiro garoowaa iskaga jiro xaamila ku jirto cunug yaraa wadanaa raashinka naguma filno inkastoo bish isna gaarsiinaynin hataa mabana gaarsiinayoba haddana iscelcelis waa deena soo qaadanaysaa isku cel haddana raashinkila lagu bixina haddana adi raashinkan aaduu noogu sii yaryahaba hadda raashinkan waa naga fog yahay inaa waxay noo roonaan laheyd meesha aan degno guurowan ciyow ay noo soo dadejiyaanoo dadka ay naga daayinin meesha dhibaa iskaga qabna hadda inaana geysiinaya meesha hadda waa ladiin raraa la leeyahay boonana waaba iska soo qaadanay boonaha nala siiyo xagga lagu degaayo hadda ciyown ay noo soo dadejiyaanaa rabna hadduu ilaahay idmo bal ka waran goobta aad haatan ku harteen maadaama qaarkin xagga la geeyey een musqulo iyo biyo ma haysataan biyomarmar waa la helaa marmarna waa la waaya marmar meelaa iska aadnaa hataa roobka markuu da xareeda laiska aaday meel kalo hadda oo biyo laga doona male hoosa iskaga aadnaa biyina naguma filno musqulna maba qabno musqulihii waa iska dhibaysan yihiin marka arrintaasay u jirtaa waa tahay ugu dambayntii codsigiinan muxuu yahay maadaama aad tihiin dad soo barakacay culays xoogan ku haysato halkan maxaad codsanaysaan ha waxaan ku codsanaynaa inay ciyown ayna soo dadejiyaan oo meeshii annaga nala dejinay aan aragno meeshii ayna geeyaan boonadu wayna siiyaan waan soo qaadanay hadda dhaqsi ahayna meesha ayna geeyanaa rabna hadda marka meesha way nagu dheertahay raashiinna maba laga doonan karaba xag
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd sanab cabdi oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dayib maxamuud sahal oo ka mida odayaasha ku nool deegaanka buulobakti ayaa sheegayaa in baahiyo badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub islamarkaasna aysan ku filnayn garaamaadka raashinka ah ee bishiiba mar la siiyo isagoo codsaday in guddiga raashinbixinta shaqada ku leh ay hubiyaan garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub maadaama aysan aqoon u lahayn garaamaadka ay xaquuq ahaan u leeyihiin waxaan ku noolahay balooga buulabakti kayten baan ku noolahay saddex door baan maxaan ku dhahaa u aaday meesha fotuur hashin u aaday meeshaas baahi badan iyo caawasho badan baan ka arkay anigu aragtideeda aan arkay waxaa weye meeshaas raashinka labadii tooka hor aan soo qaatay raashinka ugu badnaa tookadii dambe raashinka afar kilaa laga dhigaa layidhi waxyaabo badan waxaan rabaa haayadaha kolley rag baan madax u ah oo ku shaqale ragga ayaga si qaasina arinta markii raashinka qofka uu qaadanayo ana hadda magacyadooda saddexan ma qori karo laakiin wixii la ii sheego oo madaxa dhegta liigu shubo waan qaadan wixii aan leeyahay oo maskaxda liigu shubay wax ka yar baan arkay waxaan jeclahay ilinka aqabadku ma aragno ragga kale madaxda ama kombyuutarka markaa marayna dhib kuma aragno raashinka ragga miisaanka jooga iyo raggan waxaan samaynayo in si khaas eh isha loogu qabto oo ragga madaxda eh ay isha ku qabtaan oo dadka xuquuqda ay leeyihiin masaakiinta eh la siiyo oo dhibkan jiro ee sideed saaba anaga inta ka baxnaa sidii meesha haddiina la raraayo si dhaqsa nalagu geeyo haddiina koorna la reeraynin nala baloogayo guryo nala siiyo musqulo nala siiyo biyo nala siiyo hay-adda waxaan ka codsana dadkan garaamaha xaq ay u leeyihiin inay mar kastaba raashin la qaadanayo mar kastaba isha lagu hayo ilaa salaad wakhtiga la furo ilaa wakhtiguu raashinka la xiraayo intu dhahayso in isha lagu hayo oo si kaas a hay-adda ay isha u hayso yaan ka codsanayaa annagu maxaarna haddii nala raraayane in si ugu dhaqsa badan meesha nalagu geeyo haddii kaletoo keenne nala baloogayo oo dad la dejiyana laga dhigo aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa dayib maxamuud sahal oo ka mid a qaxootiga cusub oo noogu warramay deegaanka buulobakti ee xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan balse iminka aadinku wareejiya oo saaxiibkeed axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed cali xaashi oo ah oday dhaqanyaqaana oo aan ka waraystay qiimaha uu geelu ku dhex leeyahay soomaalida iyo waxa uu kaga duwan yahay nimcoolayda kale waxaad kale oo maqli doontaan dadka la nool xanuunka albiinada oo ka cabanaya takoor ay kala kulmayaan bulshada iyo culaysyo dhinaca caafimaadka ah oo ay sabab u tahay cimilada aadka u kululay xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga geelu waa meesiga ugu sarreeya dhinaca manaafacaadka xoolaha ay soomaalidu dhaqato dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waaweynna qiimo weyn ayuu agtooda ka joogaa axmed cali xaashi oo ah oday waayo joog dhaqanyaqaana ayaan ka waraystay qiimaha geela waxaana uu waraysiga ku bilaabayaa waxa uu geelu kaga duwan yahay xoolaha kale iyo suugaani uu isaga laftiisu ka tiriyey qiimaha geela wuxuu kaga duwan yahay xoolaha la dhaqday ishinkae waxaa weey waxaa weeya micnaha ooma dhowa ooma dhowa saddexda adduunyo yuu geelu u horeeyaa wax lagu soo laabi karana ma aha geelu macnaha anugu agtayda iyo intii ila mid aba qaali buu aad oga yahay xoolaha wixaan asaga ahaynba waa iska nugayl marka waxaa la yidhi geela intaan aniga ka hayo inuu duunyada dhaama waxaa kugu daliile diirka waaga salaaddii kolkay foolla dareerto waxay duurka wareegtaba duhurkibay dandhigtaayoo dacal bay u dhacdaa ilmo xub ku duxaaran oo duuduuban oo iska nool baa dadab looga dhashaa reen danuuli libaax iyo dayuurad kacaysiya dir maroodi aad moodoo duwan bay hadashaa ilaa hasha markii ilmaha laga soo jiido oo la hordhigo way reebi reen bay sii dayn annagu reen baan idhahnaa reenkaas diyaarad kacaysi inuu yahay baad moodi labada dhinac baad dhowraysaa marka geelisu u kale reenweyn yahay ama u kalesi maarata xoog badan yahay mararka qaarkood fiinkaa shanqarayo dhowdhowdhowdhowdhowdhow yaa dhahaya marka reen danuuli libaax iyo dirmaroodi admoodoo duwan bay hadashaa ayadoo danqanaysoo guubihii ka dareeri bay ayar ee dergataabuur salaax buu u dadbaayoo adhaxday dabcisaayoo sibrahay durkisaayoo indhahay yar dabtaa dhagahay dumisaayoo daamankii qorqoraa iyo sanqaroorka dulkiisiya dacalkay fidisaa buuri waa markay godol qaado dacyaal waayadadnaa dacyaal maxaa layidhahdaa waa ameel buray oo intii la qori guriga iska yaallay dacyaal waayadadnaabaa damdam loogu lisaa ilaahay darajeeyow bakaar aan la daboolin iyo daruur hortay miyaabru lagu diirsan ogaa ilaa mar kale ka darayd markay duur binanayso dughoosaadka ka jiifto maxaa laga wadaa kolkii geeda fiican intii lagu hagaajiyo oo caleelahoo saabila ah libaaxa aad maartay kohi dhabaynayso xagga duga hoose aad shaqadha ka dhegaysanayso markay duur binanayso dughoosaadka ka jiifto kolay geedka dillaacin iyo kolay laanta daliigi iyo kolay daaqa nugleyni baarqabkii dobdhoweysi ay daqniyay ololkeedii daaqsigaar weyileed iyo dirbaroodi ma mooday buuri haddana mar kale ka darayd maalinkay duca joogto inti geed la dugsiyo niman diinka yaqaanoo ilaahay darajeeyey gogol duurka la daadsho darab iyo ammaan iyo waxay dheeg daldalaanba duulka neefka lahaa dareerin iyo saaf iyo caday dubdubtaan iyo dufan bay la hadhaan buuri maanta iyo berri haddii la qasho qurbac yarba ha ahaado shan beri baa wax laga sii cuni xoolaha kale lama haystaan mar kaley ka darray nibay duumo hiraysoo dalaafoo kici waayo oo orodkii dirqan waayey qiralkeeda nin maaloo dabarkeeda durduurtay dugubyaal qarqarmuun iyo xaar dadiidka madow iyo dacar buu mantaqaaye orodkuu dirgan waayu dabayl roori noqdaa buu yidhi ilaahay darajeeyow geedaddaa waa mayaaburu lagu diirsan ogaa ilaa mar kaley ka darrayd buu yidhi haddana diirka waaga salaaddii kolkii dibla la dhaasho hoggaan bay ku dabaan oo ayar bay dug dhahaan oo bishintuu darsadaaye adhaxduu dabciyaayoo jilbuhu ku dagaa daacufley kabadii iyo tu kaloo dulka saaray dusha ugu ridaan waartiga markii la dhaaminhaya macnaha ninkaan garanaynin darandiirre afraaliya dul aroor beelcabeed iyo shukurrey dabasaare iyo liita daris laga keenay bay ayar ugu daran waa toddoba weel inkastoo dal fogaana duhur buu ka ibaan diliqdii yaryarayd iyo duqaydii ka ciweyday goday duurku u foofaya ninkii weyse dabcahayy baa darka loogu shubaa buuri ilaahay darajeeyow daruur hortay miyaa buru lagu diirsan ogaa asna mar kaluu ka darraaye markay horta daruurtoo dhulka daad lagu xaaroo geedka doog laga keenay duudxawaarti irmaankii waashuu maanta la barbaxay ee uu la daaqsanhayey duudxawaarti irmaankii didi leyli maalinkii doogashuu ku wadaaye dudunkii rididii sibuus dalabtii ka wareejinoo daacadu ka shubaaye ee talow manidoor xug dareeboo dumarkaa la yidhaahdo ku daquuli miyaa buuri waa tahay halka haddii aan sugaanta aad geela ka tirisay ee aan kaga soo gudubno geelu wuxuu leeyahay midabo kala duwan midabadaasoo inta badan ammaantiisa iyo qiimihiisaba lagu saleeyo marka bal wax nooga sheeg midabada geela waa imise midab geela hortuu inta midaba u kala bax wuu iska fara badan yahay waxaa u horeeya geela la yidhahda soomaal waxaa ku xiga may waxaa ku xiga gaaf waxaa ku xiga dacar waxaa ku xiga fiil ku fiil malmal la yidhahdana wuu jiraa oo fiilla ah waxoogaa dhuuxar ka yara gaduuno fiil malmal ay geelisha yidhaahdo dacarka mid ka yara badanoo xayl yidhahdo war hal xayla maartay la yidhahdana wuu jiraa marka geelijirta waxay aad u jeceshahay hasha gaafan ee gaafmadowga ah iyo hasha maygale iyo hasha soomaal kale yaa u jeceshahay
waa tahay waxa kale oo jira meelaha geela lagu dhaqo ama geela uu ku nool yahay way kala qiimo badan yihiin oo inta badan waxa lahaa dhulkaas waa dhulgeel meelaha geel uu ku noolaado keebaa ugu fiican waddan badan baan maray kismaayo geel waan ku dhaqaaleeyey wayaamaha hoose ee kismaayo xeebaha u dhadhow meeshan hadda raabagudda laa yidhaahdo aan aan joogna meel geel kaga fiican ma aan arkin
geelu wuu ka sid wen yahay inta uu caloosha ilmaha ku wado nimcooleyda kale marka bal wax nooga sheeg meeqa bilood ayuu sidaa geelu inta bilood uu ku dhalaa horta waa dhaqaaladhe saan u kaxaydhe biloodaan u leenahay buu iska dhalaa laakiin saddex iyo toban bilood yuu wadaa geela sida qaalibka saddex iyo toban bilood hasha markay wado wixii ka dambeeya way dhali geelu meeqa sano ayuu ku rimaa qaalintu markay yar tahay oo ay ilmaha qaadayso meeqa sano ayay ku rintaa hadduu kala barwaaqohaddii waddan barwaaqo geelas qaar baa maaragtay micnaha ayaa si fiican ku koro oo nirguhu markay aadood ka go'aan ayagoo cayilay oo si fiican ku koro iska ladnaadi geela la daajinhayo saddex jir mid iskaga rintay baad arki afar jir iyo shan jir baa u badan geela intuu hadda ku rimo waddanka wuu iska dhintaye geela aan dheefsanay hadda intuu ku rimo shan jir baaba u badanba lix jir buu ku curtaa afar jir buu ku ramayo oo shan jir buu ku curtaa tu saddex jir ku rintana waa iska arki oo afar jir ku curanayso geela caanihiisa marka aan ka hadallo iyo nacfigiisa gaar ahaan caanaha waa noocee nooca geela ugu caanaha badani midab miyuu ku xidhan yahay ma nooc buu ku xidhan yahay nooceese ugu caano badan wakhtigeedii baa la soo dhaafay hortu midabba raaca caanaha midabba raacan walaalkay macaane caanaha midabba raacaan waa alla ku dheli hasha midab kastaba ha lahaado caanuhu midabma daba socdaan alla ku dheli weeye hasha alla ku abuuray midab kastooy leedahayba inkastoo caanaha ritiga iyo hooyadaba loo qooriyo micnaha caanuhu caanaha hadda midab yacni noocaasi daba socda ma aha micnaha hortuu geeleyda marka gaala taariikh ka bixiyahay waxay dhahaan saddexda geedgal saddexda geedgal iyo saddexda mooragal bay dhahaan geeleydu saddexda geedgal iyo saddexda mooragal yay dhahaan iyo saddexda dhiilgal saddexda geedgal saddexdaadoo isla dhalatay oo dacar leh qoraxda markay shan saac tahay hadday mid hadday saddexba hergelayna mid way hergeli oo way nugusha saddexda geedgal saddexdaadoo dacar leh geelay ku jirto qoraxdu markii qoraxeedka la joogo barbix la joogo hadday saddexdaba ayagoo hergelayna aad u imaanin mid inay hergeli waa lagu hubaa saddexda dhiilgal saddexlaadoo soo soomaal leh baaqid islama noqdaan saddexda booragal saddex gaagaafan bacaw islama noqdaan mid unbaa tarmi geelidu saasay dhahdaa kaasi waxa uu ahaa axmed cali xaashi oday waaye joog ah oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka la nool xanuunka albiinada ayaa ka cabanaya faquuq ay kala kulmayaan bulshada midabkooda oo ka duwan bulshada inteeda kale awgeed xaawo aadan mursal waa saddex iyo labaatan jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa takoorka ay kala kulanto bulshada bulshadu dab dariskama doonin kari tan gacanleegaalcadaan way weerka ayniga taaban dabka ayniga qaadan tarqan suuqa soogana dabka saasaan ku sheegnaa toboda biyo ganabka masoo dhaamiya hooyadee iyo caruurta le kasoo dhaamiyaa guri waa isku reebaa tobada mataa kari biyaka masoo dhaansan kari caaga markiintaafta caaga waa laska dhaqa saabuun aa lasoo qaadana tanaga dheeraale waa gaalcadaan cuduray qabtaa saasaa laydhahaa gabada amanka igu dambeysmagudhow anoo yariisto igu dambeys gabada waa iska dhaafi waa ka go-e meesha raashinka lasoo qaada bislan taga hooyo oon caabiyaa bise suuqana ma soo aade suuqooda iyo caruurta laga soo adeegaan suuq maxaan soo aakan qoraxdan way iibi waan liisoo daba ciirsan dhagaxaa iisoo daba qaadana gaalcadaanta soo socotaa liileey tiimida takoorka laheed saasaan suuqa soo aadayna xaawo faqowga lagu hayaa waxa uu sababay inay iskuulka iskaga harto sida ay sheegtay iskuula ma dhow markaan ka baxay anoo yar anoo toban iyo afar sano jiraan ka baxay galastiri aaga baxay ilmo ay dhagaxeen ay turaan ay caynayeen saas aaga baxay markii galaaska la galay iyo markii laga soo baxa iyo markii binaan kusoo baxa cid u soo jeeda markaas waay way iga tuuriyeen ama inay dhagaxeenayaan gaal cadaanate gaalate saasay dhahayaan gaal cadaanate waana midigta koora ka tahay dadka saasay dhaha jireen markii waa iska cararay macallinka ma sheegi jireen faadumo cali waa hooyada maaday xuseen cabdulqaadir oo ah toban jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa sida ay wiilkeeda ula dhaqmaan carruurta kale ee aymigiisa ah macalinkaa caawanayba haddii saas malarkada kurus mar badanaan tagi macalinka waa caawiyaayen nadiif waaye wax sharci ma ku arkin markii lagu soo baxa waay bilaayada isuna waa dagaaltama way tabartiisa haddii oo warka a soo batona oo gurug layla imaadana hooyoonkod waa u tagaani anaba herbilaayi miyaha haa ninkan gabilcad waaye ilaahayaa ku yeelay ilmihiina sida way igu reebtaa sidan daa'uud kuusow cismaan oo ah nin naafa ah oo u qareema dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sheegaya in dadka qaba albiinadu ay caqabado kala kulmayaan bulshada ay la nool yihiin runtii dhibaatooyin badan bay wajahayaan mid bulshadeed ahaa ahaataya iyo mid caafimaad ahaataya iyo mid hawo ahaan ahaatayaba haddii aan ku bilaabatan bulshada takoor ba-an bay la kulmayaan dadkan waayo midab ahaan bay ka bedelan yihiin bulshada inteedii kale sidaa daraaddeed waxay la kulmayaan marka takoor caqabada fara badan inay ka qayb qaadan karin horumarinta bulshada xagga ganacsiga tusaale isdhexgalkii looma ogola guurkii looma ogola ilaahay kuma daraade ee waxyaaba badan oo maarata biniaadanka noloshiisa asaasi u ah ayaanan la ogoleen waa takoor cimilada aadka u kulul ee xeryaha ayaa iyana saamayn ku leh dadka qaba albiinada oo ah dad uu maqaarkoodu nugul yahay oo aan u adkaysan karin kulaylka daran waa tan mar kale xaawo oo ka warramaysa culayska ay kala kulmayso cimilada aadka u daran qorwaxda kurakadu way dhibi korku ay hambaluulqadan qorax ku socdo qorwax maku qabsan karaane korka jirka ay xanuuna ilaa baashintan ka qaata korka weynka a marsaliga hadda saama iga dhammaatay ma ii taalo maxaa mara fasliin ama baashi jirka la marsanayo saasaan ku noole faadumo ayaa dhankeeda sheegaysa in wiilkeedu uu dhibaato kala kulmo kulaylka ba'an ee ka jira xeryaha qaxootiga kulaylka saa'id waa dhibaa macalinkiisna daawaa siinaa intana daawaa lagu siinayo daawa loo marina markii oo afar saac way ku bilaabataba iddaa iska jooga sideed saac markii kabuubka soo dhaca ee dugsi as aada hiraab horadiina markii iskuul soo iskuulkiisa iska soo dhigana dhabanahiis iyo garbax kuwan maaragtay waa gaduudanayeen markii ay gaduudtaan marka biiqawuha ugu shuba daawadan u marana marka daa'uud kuusow ayaa isna qaba in cimilada xeryaha qaxootigu ay caqabad ku tahay nolosha dadka qaba albiinada ee ku nool xeryaha dhadhaab hawada ma aha mid maanta u saamaxaysa inay si caafimaad ah caadi ah ay kula noolaadaan bulshadoodii kale aad baa hawada u kulushahay dadka waxaynu u baahan yihiin maqaarkii kore ayaa ka maqan maqaarkii kore ayaa ka maqan kuleelku ma adkaysan karaa nabarro ayaa ka soo baxa waxaa jirta marka daawo sunscream la yidhaahdo oo la mariya daawadaana ma helaan runtii sababtoo ah waa qaali hashaxa baa laga yaba inay laba kun saddex kun joogto ma iibsan karaan ma shaqaystaan waa qaxooti dhibaatadan way haysataa dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta
degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumarugu nasiihi badan dhimminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumar ugu nasiib badan waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidaadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahaygu diideen inaan dibadda keenana degdegu ma fiican dib u hay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kaleen hadalaan dadaayo dibnahaygu diideen inaan dibadda keenana degdegu ma fiican dib u hay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kaleen anoo gaari wada dadan degaan dheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo doogu quruxduleeyiyo daawanaya kaymaa rabbi noogu deeqee laga helo dalkeenno ciidiisu tahay dahaa anoo gaari wada dadan degaan dheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo doogu quruxduleeyiyo daawanaya kaymaha rabbi noogu deeqee laga helo dalkeenno ciidiisu tahay dahab jawharo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeenaho intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman jawharo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeenaho intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tebinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan allah
gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag inuu cashaq idilayana anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii sow qulubtood ima degin inuu cashaq idilayan anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii sow qulubtu ima degin dabadeed taliintan ugu dhoofa dibadaha intii aan dad fiicnayde xamaraan ka soo degay dabadeed tacliirtaan ugu dhoofa dibadaha